subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha januari waa toban sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaaniyo bogga v o a somali dtcom saacadda afrikada bari waa lixdii barkii aruurnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a maamulada puntland iyo galmudug oo magaalada gaalkacyo ka soo saaray go'aanno xal loogu raadinayo dagaal laba beelood ku dhex maray galbeedka gobolka mudug waxaa la go'aamiyey in muddo toddoba cisho gudahood ah lagu qabto guddi ka garnaqa khilaafaadka labada beelood oo muddo soo jiitamayey kuwaas oo aan u aragnay inay arrintan dhexdhexaad ka noqon karaan waxaana xibnahaasi aan isla garanay inay noqdaan kuwo ka madax bannaan labada beelood
waxaad kaloo maqli doontaan falanqayn ku aadan musharaxnimada soomaaliya ee kursiga golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse waxaa ka horraynaya intaasi oo dhan warkii caalamka dab cusub ayaa khamiistii sababay in dad laga daadgureeyo gudaha iyo hareeraha magaalada los angeles ee gobolka california ee dalka maraykanka xilli dabdamiyaashu ay ku dhowaayeen inay si guul ah u bakhtiyaan dabkii dhimashada iyo burburka baahsan u geystay gobolkaasi dabka kenneth ayaa galabnimadii khamiistii ka bilowday dooxada san fernando oo u dhow xaafadda west hills amarka daadguraynta ah ayaa quseeya qaybo ka mid a degmooyinka venjura iyo los angeles awaamiirtan ayaa yimid iyadoo mas-uuliyiinta degmada los angeles ay ku dhawaaqeen dabka eaton ee ku dhuftay aagga basadina oo bilowday habeennimadii talaadadii inuu baabi'iyey inka badan afar kun ilaa shan kun oo dhisme iyo gaadiid isugu jira kumanaan ka mid a dhismayaal kale oo ku yaala baswaa baliseris pacific ee xeebta ah ayaa sidoo kale gubtay dabka kenneth ayaa ka kacay wax ka yar saddex labo waa saddex kilomitir meel u jirta dugsiga sare ee el camino halkaasi oo dadku ay gabaad ka dhiganayeen laakiin labada dab ayaana waxa ay ka kala kaceen meelo isku jira ilaa siddeed iyo toban kilomitir xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinkan ayaa wadahadal uu magaalada roome kula yeeshay dhigiisa dalalka yurub waxay isla garteen baahida loo qabo in la dhiirigeliyo xasilooni ka hirgasha suuriya sida ay saraakiishu sheegeen xilli turkigu uu ku hanjabayo in ciidamada kurdiyiinta ee ku sugan dalkaasi uu dagaal la geli doono blinkan ayaa ku jiray lugtiisii ugu dambeysay ee waxa ay u badan tahay inay noqoto safarkiisii ugu dambeeyey isagoo ah diblomaasiga ugu sarreeya maraykanka ka hor inta uusan madaxweyne joe biden xafiiska ku wareejin madaxweynaha la doortay donald trump labaatanka bishan wasiirka arrimaha dibadda ee talyaaniga ayaa sheegay in ay reer galbeedku raadinayaan siiriya xasiloon oo madaysan kadib markii fallaagadu ay hogaaminayaan islaamiyiinta ay afgembiyeen hogaamiyihii muddada dheer xukumaya dalkaasi bashaar al asad dowladaha reer galbeedka ayaa isku raacay in loo baahan yahay in la difaaco dadka laga tirada badan yahay kadib markii la riday asad oo gacan bira dalkaasi ku xukumayay balse ahaa nin calmaani ah wasiirada arrimaha dibadda ayaa sidoo kale ku baaqay in dhammaan kooxaha suuriya ay ixtiraamaan xuquuqda aadanaha oo ay ilaaliyaan sharciga caalamiga ee bini'aadanimada ayna xaqiijiyaan in suuriya aysan noqon khatar dariskeeda ku wajahan amaba aan loo adeegsan fadhi ay yeeshaan kooxaha argagixisada ah ayuu yidhaa fayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan subaxnimo wanaagsan ayaan idin leenahay aynu ku horreynay kulan u socday wasiiro ka kala tirsan maamulada galmudug iyo puntland ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo waxaana laga soo saaray go-aano lagu xalinayo colaad beeleed khasaare geysatay oo ka aloosan galbeedka gobolka mudug wasiirada ayaa go-aankoodaasi ku sheegay in gudiyada nabadda ee kasoo jeeda beelaha dagaalku dhex maray iyo gudiyada farsamaduba ay labaduba la shaqeeyaan mas-uuliyiinta labada maamulna kala shaqeeyaan sidii looga hortegi lahaa in colaad ay mar kale soo laabato haddaba waxyaabaha lagu heshiiyey ayaan khadka telefoonka magaalada gaalkacyo kula xiriiray wasiirka madaxtooyada ee galmudug maxamed faarax talyaani
maxamed bashir waa mahadsan tahay walaalkayo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaan ku sugnayn magaaladan gaalkacyo annagoo wafdi heer wasiiro ah oo ka kala socnay dowladaha galmudug iyo puntland waxaana halkan looga arrinsanayay sidii nabad waarta loo kala dhex dhigi lahaa beelo walaalo ah oo weliba deegaan wadaag ah oo wadadega galbeedka gobolkan mudug waxaana ugu dambeyntii wufuudaasi labada dhinac ka kala socotay iyo cuqaashi iyo waxgaradka ugu dambeyntii laysla gartay dhowr qodob oo aan u aragnay inay xal u noqon karaan colaadan soo noqnoqotay ee u dhexaysay beelahan walaalaha ah marka qodobada ugu muhiimsan ee wadahadalkiina ka soo baxay
qodobada ugu muhiimsan waxaan isla garanay si arrintan xal waara looga gaaro in iyadoo la fulinayo go-aamadii laga gaaray wejigii hore ee gogosha nabadeynta beelaha walaalaha ee deegaankan wadadega waxaa la go-aamiyey in muddo toddoba cisho gudahood ah lagu qabto guddi ka garnaqa khilaafaadka labada beelood oo muddo soo jiitamayey kuwaas oo aan u aragnay inay arrintan dhexdhexaad ka noqon karaan waxaana xibnahaasi aan isla garanay inay noqdaan kuwo ka madax bannaan labada beelood qodobada kale oo aan isla xusnay waxaa ka mid a in xal laga gaaro dhacdooyinka ugu dambeeyey ee heshiiskii wejigii hore ee gobasha nabadeynta beelahan in iyadoo arrintaasi layska kaashanayo in labada dhinac ay si hoose u wada eegaan oo dhacdooyinkaasi ayagana xal waara laga gaaro
waa tahay marka maxaa xiga oo tallaabo ah oo aad idiin qorshaysan inaad qaadaan
mar walba walaalow sidii aan horeyba kugu sheegay labadan beelood ee deegaankan ku dagaalamay muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay ku kala abtirsadeen ama ay ka kala tirsan yihiin dowladaha galmudug iyo puntland waxaana labada maamul ay arrintaasi geliyeen wakti iyo juhdi aada u fara badan dhowr bilood ka hor waxaa magaaladan gaalkacyo yimid madaxweyneyaasha labada maamul ee galmudug iyo puntland mudane axmed cabdikaariye iyo saciid cabdulaahi deni waxaana iyadoo dhinacyada kala gedisan arrintaani ay qusayso la kaashanayo laga gaaray xabad joojin iyo in colaada la dhameeyo iyadoo sidoo kaletana deegaankan la keenay ciidamo isku dhaf ah oo markaasi labada beelood la kala dhex dhigay hase ahaatee muddo kadib colaadii dib ayay usoo laabatay waxaana labada dowladood mar kale ay dib usoo magacaabeen wafuudka la dhex gala beelahan oo ka qayb qaata sidii nabad loogu soo dabaali lahaa waxaana maanta ugu dambeyntii aan isla garanay qodobadaas aan hadda kuu sheegay marka ma idiin qorshaysan tahay in mar kale ciidamo labada dowladood ka socda la kala dhex dhigo beelahan
arrintaasi meesha kama marna laakiin waxaan isla garanay in marka hore laba huraan ay tahay arrinta si hoose loo farageliyo khilaafaadka labada beelood ka dhexeeyana laysla soo qaado oo gogolxaar laga sameeyo layskuna keeno cuqaasha waxgaradka iyo weliba dhinacyada ay arrintaani qusayso sidoo kale waxaan isla garanay in arrintan colaada beelahaani oo ahayd mid muddo soo lolaabanaysay oo dhinaca daaqsinka weliba ka imaanaysay in aysan laba huraan tahay in cid labada dhinacba ka madax bannaan la helo sidaa darteed ayaan waxaan isla garanay in la magacaabo xubno ka madax bannaan labada beelood oo isugu jira cuqaal iyo weliba culamaa ahudiin arrintaas ayaana hadda socota waxaana rajaynayaa in xal waala laga gaaro waa tahay wasiir talyaani marka laga tago colaadan colaado kale ayaa meelo ka mida soomaaliya ka socda galmudugna way qeyb bay ka tahay oo galguduud dhowr maraa wax ka dhaceen mudug waatan hadda aad wadahadalka u fadhisaan marka waxyaabahan la isku haysto ee qabaa'iladu isku dagaalayaan ka dowlad ahaan ma idiin qorshaysantaha inaad si dhaba u daraasaysaan oo aad xal waara uga soo saartaan
walaalkay waa mahadsan tahay colaadaha iyo dirirta u dhexaysa beelaha inta badan wada dega ee goboladan ay ka taliyaan dowladaha puntland iyo galmudug iyo weliba guud ahaan soomaaliya waa mid soo nonoqotay sida aad sheegtayba mana ahan wax galmudug ama puntland keliya ku kooban hase ahaatee labada dowladood waxaa mar walbaaba annaga dhexdeena naga go-an in aan doorka dowliga ah meesha laga saarin gaar ahaana galmudug annaga waxaa noo qorshaysan inta aan ka talino in deegaanadan nabad lagu noolaado oo beelaha walaalaha ee wada dega ay si nabada ku wada noolaadaan xoolahooduna ay si nabada ku wada daaqaan ma jirto meel xal waara looga gaaray colaad qabaa'il hase ahaatee inta badan dadaalka dawliga ahi waxaan isku daynaa inta badan isu noqdon mid aan meesha ka maqnayn oo doorka dawliga uu yahay mid muuqda
kaasina waxa uu ahaa wasiirka madaxtooyada ee maamulka galmudug maxamed faarax talyaani oo khadka telefoonkai ugu warramay subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel walbood naga maqli kartaan dowladda soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in sanadkan ay u sharaxan tahay in kursi ay ka hesho shan iyo tobanka xubnood ee golaha nabadda iyo amniga ee midooda afrika qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in soomaaliya aysan weligeed xubin ka noqon golahan tan iyo markii la as-aasay labadii kun iyo afartii soomaaliya ayaa sanadkan ku fadhiisatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddaba maxay ka tarjumaysaa musharaxnimada soomaaliya maxayse tahay muhiimadda ay leedahay in ay xubin ka noqoto golaha nabadda iyo amniga su-aalahan iyo kuwo kale ayaan weydiiyey wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya danjire axmed ciise cawad murashaxnimadan ama sharaxaadan soomaaliya waa waa caadi waa wax soo daahay soomaaliya iyadoo ka mid ah iyadoo ah xubin a u da ah ama dhulka midooda africa ma horey ahayd inay hay-adaha kala duwan ama qeybaha kala duwan ee a u da ay ka mid noqoto muddaynu ka maqnayn adduunka marka hadda oo aynu soo kabanayno sanadahan dambe oo dhan waa raadinaynay inaanu sida hadda dhacday u n ta ka noqono golihiisa amniga xubin ka noqono hawl bilaabatay bay ahayd mar hore haddana soo dhammaatay innagaa xubin ka noqonay golaha amniga a u ga iyagana waan isku daynay igad inaan madax ka noqono waa isku daynay waxaa noo suurtagalay hadda inaynu qofka labaad ee igad inaynu nahay uu yahay qof soomaaliya madaxweynihii hore hirshabeelle waare waa arrin ku timid dadaalo dowla dowladda soomaaliya samaysay marka waa macquul waana waktigeediina waa la joogaa inaynu dalbanno golaha amniga ee a u da inaynu xubin ka noqono sidaynu uga mid noqonay golaha amniga ee qaramada midoobey waxyaabo markaan ina ina taageerayaa jira waxyaabo culaysana waa jiraan oo oo ina ka hor imaanaya waxyaabaha ina taageeraya waxaa ka mid ah ka mid noqonshaha golaha amniga xubintaan joogta aan joogtada ahayn sanadka laba kun iyo shan iyo labaatan ilaa iyo laba kun iyo lix iyo labaatan caadi waxa uu ah a u da in xubintii golaha amniga qaramada midoobey afrikaana ee xubinkaa inay a u dana ka noqoto si ay isula socdaan maxaa yeelay markaad xubin ka tahay u n ta golaheeda amniga ma mateshid keliya soomaaliya waxaa mateshaa qaaradda africa booska waxaa iskale qaaradda africa waa saddex boos oo qaaradda africa iska leedahay marka coras africa waxay raadinaysaa xubno kale inay ku yeelato inay noqoto taas marka waa waa dood kaleeto inay ka mid noqoto xubnaha joogtada ah sida hadda uu qaabku yahay waxaa weeye xubnaha u n ta africa ka mid ah africa oo dhan baynu mathalaa marka maadaamaynu africa mathalo inaynu inay inaynu maxaa yahada golaha amniga africa ka mid nahay waxay suurtagelinaysaa mathalaadaas inaynu sidii xog iyadoo ku dhisan iyo fakerka africa golihiisa amnigu siu yahay inaynu xagga geyno marka taa waa inoo hilinaysaa maadaama hadda aynu xubin ka nahay meeshaas waxyaabaha ina ka hor imaanaya waxaa ka mid ah inagii ayaan weli dowladnimadeeni iyo madax banaanadeeni iyo qarannimadeeni aysan taam ahayn oo kala dhantaalan tahay inaga ayaa a u di hadda ay ciidamay noo soo dirayaan ilaaliya nabadeenna golahan amnigana waa afrikaankuna waa kuwa maamulaya ciidamadaas laynoo soo dirayo marka meelahaasaa culays ka imaan karaa laakiin afrikaanku iyagoo tixgelinaya inaynaan inaynaan ku yeelan kaalintaynu ku lahayn a u da xagga mathalaada muddo waa laga yaabaa inay iyo saan kuu sheegay inagoo hadda xubinka ah u n ta golaheeda amniga waa laga yaabaa inay taxgelin gaara inoo sameeyaan waa tahay wasiir maxaa muhiimadda uu leeyahay guddigan nabadda ee midooda africa oo afrika u leeyahay in dalku marka uu ka mid noqdo waxyaabaha uu ka soo dhacsan karo amaba awoodaha uu yeelan karo marka guddigaasi uu xubin ka yahay
horta waa mare waa waa prestige waa sida hadda arrintan soomaalidu hadda u dabaaldegayso oo mararka qaarkood bosishanada sida loo malaynayo waa waa kabadbadin waxa ay qaban karaan laakiin prestigeka inaad magacii dowladnimadaada ayaa ku sharfan in aad xubin ka tahay meel lagaga tashanayo meel kalaabiya maxaa la yihahdaa naadi yar oo kooban masalan shan iyo toban a uduna waa shan iyo toban dal baa matali kara xubno ka ah golahaas u ntana shan iyo toban dal marka shan iyo tobankaa dal out of boqol iyo maxaa la yidhaahdaa boqol iyo sagaashan iyo saddex dal oo u nta membershiptoodu yahay inaad shan iyo tobankaa ka mid noqotid waa sharaf marka taas magac ahaan weeye a uduna waa la mid tan labaad waxaad fikrad ku leedahay inkastoo dee aadan lahayn awoodda ay leeyihiin dalalka xoogan sida mathalan kuwa joogtada ah ama dalalka waaweyn markay afrika noqoto oo kaleeto nigeria iyo dalalka lamidka ah maaragtay inkastoo aadan miisaankooda lahayn laakiin waxaad joogtaa golihii lagaga tashanayey waxaa la yidhaahdo amniga iyo maaragtay peace and security-ga ee africa golaha amnigu ama u-nka ha noqda ama a u-da ha noqda wuxuu ka shaqeeyaa ka taliyaa nabadeynta iyo xasilinta ama adduunka ama dalalka afrikaanka marka meeshaas talaad ku leedahay marka faa'iidooyin ku jira waa sidaas waa mid sumcadeed ama prestige oo dal iyo dad iyo mid ah inaad dee talada go-aamada la gaarayo aad tala ku leedahay haddii marka aad tahay qof garanaya ama dal garanaya arrimaha siday loola falgalo ama maaragtay aada uga fekera ama aada maaragtay mawqifyo mas-uula qaata waa lagugu ixtiraamayaayo waxaad kumutku mutaysanaysaa inaad in lagu dhegeysto codkaagu meel maro waa tahay wasiir ugu dambeyntii soomaaliya sida aad sheegtay waa dal colaad sukeeye ka soo kabanaya oo dowladnimadiisii dib u hananaya haddana qaramada midoobay in golihii ammaanka ay xubin aan joogto ahayn ka helaan sidoo kale a a c lagu biiray guddiga nabadda ee midooda africa isku diyaarinayso sida aad sheegtana igad qofka labaad ay soomaaliya hadda ka tahay marka waxyaabahaasoo dhan markaa isku xuuriso maxay uga dhigan tahay ka dal ahaan soomaaliya ahaan
waxay ka dhigan tahay horumar maaragtay maxaa la yidhaahdaa horumarkii dowladnimada aynu soo wadnay sanadahan sanadihii ugu dambeeyey oo waxay maxaa la yidhaahdaa abaalmarintiisii ayay ka dhigan tahay adduunka oo aqoonsanaya inaynu soo gaaray wakti la tixgeliyo codsigeenna waxyaabahan hawl bay u baahan yihiin hawshaas mar horey soo bilaabatay marka waxaa ka mid a mathalan dayn cafiskii sanado badan buu soo socday waxaa ka mid a hubkii maxaa la yihahdaa cunaqabataynta layna ka qaaday muddo badan bay soo socotay shuruudo badanoo layna ku xiray baynu buuxinay marka tani horumarkaa socda ayay qeyb ka tahay haddii aynu marka ugala sii dhowaano oo aynu dowladnimadeena sii xoojino oo wada jirkeena iyo afgaradkeena soo xoojinana haddee horumar noo sii soconayo weeye tixgelin ayaynu dunida ka ka ka mudannahay baynu ka helaynaa haddii kaleeto aynu ku noqono dhaqankii ina burburiyeyna waxba inooma tarayso inaynu inta kursi ka noqonay ama auda ka noqonay waxaynu noqonaynaa fursadahaasi fursada aynu dayacnay ay noqonaysaa kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya ambasador axmed ciise cawad oo khadka telefoonka igu warramaya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey
kulanti wanaagsan idinkiiba meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiinba dowladda maraykanka ayaa la sheegay in shan iyo sagaashan milyan oo deeq milatari ah oo ay masar siin lahayd ay qorshaynayso in dhaqaalahaasi milatari lagu wareejiyo lubnaan wakaaladda wararka reuters ayaa daabacday in qorshahan wasaaradda arrimaha dibaddu la wadaagtay kongareeska maraykanka isniintii toddobaadkan waxa kale oo ay washington sheegtay in ciidamada lubnaan ay yihiin saaxiibka muhiimka ah ee ilaalayn doona heshiiskii toddobaiylabaatanki bishii nofembar ee lubnaan iyo israa'el ee dagaalka lagu joojiyey iyo inay ka hortegi doonaan in ammaanka israa'el xisbullahi ay khalkhal geliso bishii sebtembar markii maamulka biden go-aamiyey in taageeradaasi la siiyo masar waxaa ka horyima xubno ka tirsan koongareeska oo uu ka mid yahay xildhibaan chris merfi iyo chris conis oo labaduba ah xubno sare oo ka tirsan guddida xidhiirka arrimaha dibadda maraykanka arrinkan ayaa imanaya sidoo kale kadib markii qaar ka mid a xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay walaac weyn ka muujiyeen xaaladaha xuquuqda aadanaha ee masar gaar ahaana kumanaan qof oo la sheegay inay u xidhan yihiin arrimo la xidhiira siyaasadda isbeddelkan safaaradda ay masar ku leedahay washington iyo dowladda maraykanku ma ay beenin kamana ay hadal bishii sebtembar waxaa kale oo la sheegay in maamulka biden uu isha ka lalin doono xaaladda xuquuqda aadanaha haddii ay qaahiro sii dayso maxaabiista u xidhan arrimaha siyaasadda la siin doonana dhaqaalahaasi milatari haddaba haddii qorshahan la sheegaya hirgalo waa maxay sababta washington taageerada ugu leexisay lubnaan su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiqani ismaaciil maxamed food cadde oo ah falanqeeyo degan magaalada berlin ee dalka jarmalka cabdixaafid oo haddaynu si kooban uga jawaabno sababta ay maxay ahayd dowladda maraykanka ama washington ugu leexisay taageeradeedii maxay ahayd dalka lubnaan ama ay taageero hor leh albaab taageero hor leh ugu yaboohday dalka lubnaan waxaynu odhan karaa waxaa arrintaasi sababtay isbeddelkii dalka suuriya ka dhacay oo noqday isbeddel si dadban uga dhacay dalka lubnaan arrintanina waxay noqon doontaa xaalxaalka ama xididda siibista in maraykanku maxay ahayd gacan dheer la tiigsado oo uu xidhiidh togan oo heerkaa gaarsiisan uu la yeesho bayruud waxay noqon doontaa xididda siibistii kooxda xisbullah hadhaadigeedii ee iiraan ku daabnayd taas ayaa maxay ahaydee macna qorshaha macnaawiga ahi meesha ku jira waa taa taas ayaana maxay ahayde baytalqasiidku waa sidaa arrintani waxaanay noqon doontaa arrin dalka lubnaan u horseedi doonta inuu ka baxo go-doon dhaqaale iyo dhaqaale burbur baahsan oo maxaada ku habsaday tobankii sane u dambeysay waxaanay u noqon doontaa dhiig joojin dhaqaale dalka lubnaan waxaanuna ku macnayn karaa inay tahay secret belisin ama naxariis qarsoon oo dhinaca maraykanka loo soo mariyey marka isbeddelkaa syriya ka dhacay ayaa gundhig u ah inuu maraykanku ku dhiirado inuu lubnaan maxay ahday la yeesho xidhiidh weyn si aanay mar dambe halkaa iiraan maxay ahday u soo fadhiisan isla markaana xididka looga dilo ama looga siibo maxay ahday dowladda iiraan xididadeedii ay ku lahayd dalka lubnaan arrintaasi ayaa sababtay inuu maraykanku si deg dega iminka maxay ahday kaalmooyin maxay ahday xagga lubnaanah iyo iskaashi milatariba inuu dalka lubnaan la yeesho dhinaca kale arrinkani saameyn ma ku yeelanayaa xidhiidhka iyo wada shaqaynta washington iyo kaahira waa kaan mar kale cabdiqani su-aasha kale ee ah saameyn intee leeg bay ku yeelan kartaa xidhiidhkii xidhiidhka ay dowladda maraykanku la yeelanayso dowladda lubnaan xidhiidhka ay hore ula lahayd dowladda masar ee xarunteedu tahay kaahira runtii soomaalida ayaa waxay tidhahdaa martidu martida way ka naxdaa martida hore martida dambe way ka naxdaa runtii kaahira ama xukuumadda masar waxay jeceshahay in iyada laga quudiyo dhinaca iyo keligan in iyada ay noqoto martida dhinaca dowladaha carabta martida maxay ahaydee cidda la martigeliya ee washington martigelisaa inay iyada uun ahaato ayay jeceshahay marka runtii dee waxay noqonaysaa lubnaan inay xeedradii ay keligeed gacanta gelinaysay masaaridu inay doonayso inay gacanta la geliso taasina xukuumadda masar ma farxad gelin doonto ay sababtu tahay xukuumadda masar naasnuujin fara badan bay ku qabtaa ee dalka maraykanka waxaynunoo ognahay ciidamada milatariga maxaade dalka masar iyo ciidamada sirdoonkaba waxaa miisaaniyadooda iyo mushaaharaadkooda ka kaba dowladda maraykanka caawimooyin fara badan oo kaloo noocyo kala gedisan lena washington way siisaa kaahira marka arrintaasi xukuumadda cabdifatax siisi ee dalka masar iyo xukuumad kastoo timaadaba ma farxad gelin doonto waayo waxay u arkaysaa in halkii iyada laga waraabin jiray ama gacankii biyuhu soo mari jireen dee in gacan labaad laga dhinac faruurayo marka biyihii iyaga keligood usoo mari jiray halkaasi in lala qaybsanayo lala wadaagi doono marka arrintaasi waa walwariyo warbahaar ku soo kordhay xukuumadda dalka masar qaahira waxay ahayd saaxiib aada ugu dhow maamulka biden kana caawisay sidii gargaar loo gaarsiin lahaa qasa waxayna qayb weyn ka ahayd isku dayo badan oo fashilmay oo lagu doonayay in lagu joojiyo dagaalka xamaas iyo falastiin iyo duqeynta qasa iyo deegaanada kale ee falastiin go-aanka bishii sebtembar in dhaqaalahaasi milatari la siiyo masar waxaa si weyn uga horyimay xubno ka tirsan koongareeska sida ku cad qoraalka ay xubnahani soo saareen dhaqaalahan ayaa loo isticmaali doonaa ciidamada qaranka lubnaan si loogu adkeeyo ammaanka xuduudaha la dagaalanka argagixisada iyo in lagu maareeyo ammaanka haddii loo baahdo dhibaato ka timaada isbeddelka awoodda suuriya qoraalka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka waxaa kale oo lagu sheegay inay lubnaan tahay saaxiibka dhinaca ammaanka ee ay washington dooratay xoojinta ciidamada lubnaan ayaa sidoo kale gacan ka geysan karta in la xaqiijiyo in kala guurka suuriya aanay carqaladeyn kooxda shiicada ee iiraan taageerta ee xisbullah intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawir ismaaciil ayaa soo diyaariyo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kala kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi umuuraha islaamka nala socodsiinayey waxaadna kala socoteen v o a markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka maxamed xasan xuseen lafoole intaasina waxaa ku eg idaacaddii subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo